بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ايها الاخوه ودرسيني لبعض kitaabkii safiinatu asalaa oo inoo bilaabmay xalay oo taariikhdu ahayd toddobi iyo labaatankii bishii dulqicda kun afar boqol iyo koob iyo afartanka miilaadiguna ay ahayd bishii toddobaad siddeed iyo tobankeedii laba kun iyo labaatanka axadna ahayd ayuu darsigu inoo bilaabmay caawana waa darsigeennii labaad waxaynu ka bilaabaynaa qowlka musanifku raximah اllahu tacaala uu leeyahay uma yajibu calayhi an yatacallama shuruuط الصalaati wa arkaanaha wa mubطilaatiha uma yajibu calayhi qofkii waxa waajib ku ah an yatacallama inuu barto shuruuط الصalaati salaada shuruuddeedii wa arkaanaha arkaanteedii inuu barto wa mubطilaatiha iyo waxyaalihii burinayey qofkii markuu islaamo ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamedan rasuulullah uu ku dhawaaqo macnaheedana uu garto waxa waajib ku ah sidoo kale inuu barto oo uu ogaado waajibkii labaad ee shahaadateynka ku xigay oo salaada ah axkaamteedii haddaba salaaddii waxay leedahay shuruud iyo arkaan iyo wax buriya intaa in la bartaa waa waajib waxaa kaloo salaadu ay leedahay sunnayaal sunnayaasha iyaga in la bartaa dee waxa weeye farducayn noqon mayso qof kasta waajib ku noqon mayso laakiin qof kasta waxa waajib ku ihi waa inuu barto salaaddu waxay ku asaxaysay salaaddu maxay ku asaxdaa saddexdaasay ku asaxdaa shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo wixii burinayo laga ilaaliyo saddexdaasay ku asaxdaa salaadu shuruud waxaa loogala jeedaa maa laa budda minhu lisalaati shuruud الsalaa waa maa laa budda minhu lisixatiha wa kaana khaarija can xaqiiqatiha waa wax salaadu aanay la'aantii asaxayn laakiin isagu aan salaada ka mid ahayn الsharطu ليس من الصلاة ولكن الصلاة لا تصح إلا به شرطه صلاة كمد ماها سي صلاة أصح ميس هدان للا إيمان ركنه لكن الركن ما لا بد منه لصحة الصلاة وكان منها ووحلق من مارمان أه صلاة أصحتان كيدي صلاة كمد أه ووح صلاة كمد أه la'aantiina aanay salaadu asaxayn kaasaynu odhanaynaa waa ruknun lisala ruknu min arkaani asala sharun min shuruudi salana maxaynu odhanaynaa wixii salaadu aanay ansaxayn haddii aan isagana la samaynin oon lala imanin laakiin isagu aan salaada ka mid ahayn mubdilaadku iyagu waa wixii salaada burinayey salaadda wixii burinayey ayaa iyaga mubdilaad la yidhaahdaa haddaba wuxuu yihi yajibu calayhi qofkii waajib bay ku tahay in yatacallama inuu barto shuruuda asalaati salaada shuruuddeedii maxaa loo shardiyaa salaada wa arkaanahaa maxaa arkaan salaada u ah wa mubdilaatiha maxaa salaada buriya intaa inuu bartaa waajib weeyi sunnayaashii inuu bartaana marka qof qof loo eego dee waxay noqonayaan sunna ayuunbay noqonayaan sunnayaasha salaada barataa sunnay noqonaysaa waajib noqon mayso fashuruuطuhaa salaada haddaba shuruuddeedu ithnaa cashara laba-iyo toban shardi weeyi oo shardiga u dambeeyaa uu noqonayo in wixii burinayay layska ilaaliyo marka marka kaa lagu tiriyo ayay labaiyo toban noqonayaan alwalu ka koobaad طahaaraةu الthawbi marada uu salaada qofku ku tukanayaa inay daahir tahay wاlbadani jirkii qofku inuu daahir yahay wاlmakaani meeshii qofku uu ku tukanayana waa inay daahir tahay oy ka daahir yihiin min annajaasaati waxyaalihii nijaasta ah waxaa jira waxyaalo nijaas ah oo nijaas maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa salaadii asixi mayso haddii waxaasi ay ku marsan yihiin sidoo kale waa waxyaalo iyagu markaa ay xaaraan tahay in xaajo la'aan qofku uu ismariyo in la cunaana ay xaaraan tahay salaadiina aanay asaxayn ilaa iyo layska nadiifiyo marka tahaaratu thawb maradii waa in la tahiro yacni la nadiifiyo walbadan jirhkiina waa in la nadiifiyo walmakaan meeshiina waa in la nadiifiyo thawbkii waa in la nadiifiyo thawbka waxaa loogala jeedaa kullu maxmuulin laka wax kastood sido wey ayaa loo jeeda maradii waxaa soo gelaya maradoo keliya maaha laakiin waa kullu maxmuulin laka wax kastoo aad xambaarsan tahay oo aad siddo ilaan maradeena waynu sidnaa khamiiska aad xidhan tahay ama koofiyadda aad xidhan tahay ama surwaalka aad xidhan tahay dee waad siddaa waa wax maxmuulku oo aad siddo weeye wax kastoo aad siddaa waa inuu daahir yahay lagu oggolaan maayo oo ka asixi maysa salaadii haddaad tukato adigoo najaasi sida maalan dhakhtarkii oo kale aba waxaa lagu yidhi kaadi soo qaad waa lagu baarhaya culbadii yarayd baa lagu dhiibay ama caagadii yarayd kaadi ku soo qaad beelood ku soo qaaday ama saxaradii waad soo xidhay jeebkaad ku soo ridatay masaajidkaad sii martay salaadiina waad sii tukatay dhakhtarkiina waa tagtay xukunka salaadaadu muxuu noqonayaa de ma asaxayso salaadaadii ma asaxayso maxaa la waayey ahaaratu thawb oo maxmuul loogala jeedo ahaaratu thawb baa shardigaasaa la waayey sidaa daraaddeed salaaddii asixi mayso waxaa la mida ilmihii yaraa ee xafaayadda xidhaa ee ku kaadshayey kaadidii waa nijaas sida inoo iman doonta haddaad isagiina aad xambaarsan tahay ama uu yar ooyo aad qaaddo aduu salaaddii ku jira iyadana salaaddaadii maxay noqonaysaa dee way buraysaa salaaddii way buraysaa kuwa asixi mayso waxaa la mid noqonaysa ilmihii aad xataa kaadida kaba nadiifisay laakiin waybiska baalahan muxuu ahaa mindiilka ama ma garanaya de waxaa inku tiraahdaan waybis unbaa laydhaha waan umalaynaya sababtigan qoyan maradan yaree qoyanee lagaga masaxo ilmihii haddaad kaadidii iyo saxaradii kaga masaxdood kaga agaajisood kaga nadiifiso sidaa kuma daahiroobaya sidaa inoo iman doonta waayo nijaasada sidaa looma daahiriyo waad yar nadiifisay una adigu wixii waad iska yar hagaajisay laakiin sharci ahaan da ilmahaasi muu daahiroobin sidaa daraaddeed haddaad salaaddii iska qaadato ilmihii aad sidaa ugu nadiifisay salaaddaadii maxay noqonaysaa way buraysaa maxaa lagaa waayey tahaaratu lmaxmuul wixii aad xambaarsanayd ama aad siday ayaan daahir ahayn idan tahaaratu thawb saasaa loola jeedaa wax kastoo aad sido ama ha noqdo cumaamad aad xidhan tahay ama ha noqdo koofiyad ama khamiis ama waxa weeye wax jeebkaba kuugu jira oo maaragtay waxa weeyaan najaaso ku jirto xataa waxaa lamid ah bay culammadu leeyihiin waxaa aad sidaa waa inaanu isaga laftiisu waxa weeye dhinac nijaasa lahayn oo haddii maalan xadhig aada hayso oo xadhiggaasi uu dheer yahay koonihiisa kale uu nijaas yahay halkan adigoo haysaa nijaas maaha laakiin koonihiisa kale ayaa nijaasa halkanuu isna soo gelayaa salaaddii ka asixi mayso ama nijaasba koonihiisa kale maaha laakiin nijaastiibuu ku xidhiidhsan yahay ay buu ku xidhan yahay oo kale marka aygii baad doonaysaa inaanu kaa caraarin oo xadhiggii baad haysaayo salaaddiina waad tukanaysaa aygii buu xadhiggii ku soo xidhan yahay salaaddii ku asixi mayso qof nijaaso sitoo kalun baa tahay waayo aygani de haddaad jiiddo wuu ku raacayaa wax adigii kaa mida weeye xadhiggii haddaad jiiddo wax jiidmaya weeyi xadhiggiina nijaaso ayuu markaa la xidhiidhsan yahay marka tahaaratu thawb saasaa loola jeeda tahaaratu lbadan jirhkii waa inuu daahir yahay jirku siduu daahir u noqonayaa qofka badankiisii tima iyo markaa waxa weyaan diirba tima iyo diirba dubkaa sare gebigiisu waa inuu daahir yahay wax nijaaso ihi aanay marsanayn xataa haddii qofku inta uu kaadshay kaadidii wuxuu iskaga maydho uu waayey deetana xubintii ay iska engegtay oo wax kaadihii hadda aanay marsanayn salaaddii iskama tukan karayo maxaa yeelay badankiisii meel ka mid a ayaa kaadii martay oo aanu maydhin aanu daahirinin ama kaadi baa meel kaaga daaatay jirka ka mida kadibna way iska engegtay dee salaaddii sidaa ku tukan maysid waa inaad maydho meesha makaan meesha iyadana waa inaad daahirisaad ku tukanayso meeshaad ku tukanaysa maxaa loogala jeedaa waxaa loola jeedaa meesha ay xubnahaagu taabanayaan lugaha halkaad ku hayso waa in lugahaagu aanay najaaso taabanayn hadday doonto ha qallalaataba eh sidoo kale markaad sujuuddo xubnahaagii wejiga halkaad dhigayso gacmaha halkaad dhigayso jilbaha halkaad dhigayso marada aad xidhan tahay waxa ay taabanayso waa inay wada daahir yihiin marka inta la eegayaa waa inta aad taabanaysa un meesha aad taabanaysaa waa inay daahir tahay sidaa markaad u sujuuddo gacantaadii waa inaanay meel nijaasa taabanaynin jilbahaagii waa inaanay meel nijaasa taabanaynin wejigaagii waa inaanu taabanayn dharkii aad xidhnayd waa inaanu nijaas taabanayn laakiin hadday nijaas taabtaan salaaddii way kaa buraysaa haddii markaa sijaadad weyn aad ku tukanayso qayb nijaasi ka marsan tahay laakiin halkan adoo aad ku tukanaysa aanay nijaaso lahayn dee salaaddu way ku asaxaysaa mar haddii aanad taabanaynin halka dhinacaa nijaasita ah maryahaagiina aanay taabanaynin bal xataa culimadu waxay haddii nijaastu ay ku beegan tahay laabtaada oo markaad sujuuddo kaa laabtaada ku beegan najaaso yari ay taallo si adigu aana taabanayn maryahaaguna aanay taabanaynin salaaddu way ku asaxaysaa haddaba waxaynu u baahannahay nijaasadu waxay tahay inaynu baranno wuxuu yidhi wahiya alkhamru waalbawlu waalghaa'itu waalrawsu waaddamu waalqayxu waalqay'u waalkalbu waalkhinziiru wafarcu axadihima waalmaytatu washacaruha wadilfuha wajilduha wacadmuha ilaa maytata alaadamiyi waasamaki ilaa maytata alaadamiyi waasamaki waljaraadi wاlmudakaati اlmubaaxi akluhaa wahiya nijaasaadkii waxa weeye nijaasaadkii alkhamru khamrigii khamrigii la cabaya lagu sikraamayey wax kasta oo dareere ah oo lagu sikraama ayaa khamriga oo khamriga loogala jeeda halkan halkan waxaa khamriga loogala jeedaa kulu muskirin maaic kulu muskirin maaic wax kasta oo maandooriye ah maa'icna ahoo dareere ah marka maxaa baxaya wixii maskaxda bedelaya ama maandooriyaha ahaa laakiin dee maalan geed ahaa oo kale maalan nabaat ama geed ahaa ama caleen ahaa maandooriyaba ha noqdee nijaas noqon maayo laakiin wixii sharaab ahaa cabitaan ahaa ee dareere ahaa ayaa wuxuu noqonayaa nijaas buu noqonayaa markuu maandooriye yahay walbowl kaadidii ayaa iyaduna nijaasa kaadidii min ayi xayawaanin kaanat aw min ayi xayawaanin kaan xayawaan alla xayawaankii uu doono kaadidan ha lahaado ama kaadi bani aadam ha noqoto dad ama kaadi dameer ha noqoto ama tu faras ha noqoto ama tu riyood ha noqoto ama tu ari ha noqoto ama tu geel ha noqoto kaadi oo dhan iyaduna nijaas weeyi sidaa daraaddeed waa inuu qofkii iska ilaaliyo haddii kale salaadii ugu asixi mayso walghaa'id saxaradii bani aadamka ghaa'idkii saxaradii bani aadamku iyaduna nijaas weeyi walraws saaladii xoolaha iyaduna nijaas weeyi ama xoolo la cunaya ha noqoto saaladani saaladiisii ama t xoolo aan la cunayn saaladiisii ha noqoto eh saaloo dhammina iyaduna nijaas weeyi markaa iyadana waa inuu qofkii iska ilaaliyo oo salaaddii intuu tukanayo uu ka maran yahay xataa haddii shimbiri ay maalan dhakada wax kaga soo daadiso ay ku saxarooto xaarkii shimbiruhu isaguna nijaas buu noqonaya oo markaa waxa weye markii uu kugu soo daato inaad iska maydho ayaad u baahan tahay si salaaddii ay kuugu asaxdo haddii kale salaadi kuu asixi mayso wadamu dhiiggii dhiig oo dhami isaguna nijaas weey marka maxaa loo baahan yahay isagana in markaa la iska ilaaliyo waqtigii salaada laakiin dhiiggu wuxuu leeyahay waxyaale laga soo reebayo oo waa nijaas laakiin waa macfiyo salaada dhexdeedii haddii qofkii nabar uu leeyahay oo kale ama maarata waxa weeyaan dhiig aanu inta badan ka maaragtay ka madhnayn uu yeesho dhiiggaa iska yar markaa badankiisa ama isaga jirkiisa ka soo baxaya waa macfu sidoo kale haddii nabar uu ku yaallo dhiiggiisu uu badan yahay iyadana salaadii wuu iskaga tukanaya isagoo sidaas lakin sida asalkaa waa in dhiigga uu iska ilaaliyo khaasatan dhiiggii aan isaga dhiiggiisa ahayna meelo kale ka imanayay sida inuu neef gowracay oo dhiig kaga daatay oo kale iyo wixii lamidka ahaa dhiiggoodii waa inuu iska ilaaliyo weliba hadduu badan yahay hadduu dhiiggu yar yahay waa la saamaxaya walqayx malaxdii malaxda waad garanaysaan waxa weeye waa dhiig isbedelay oo caddaaday oo biyo u ekaaday ama maaragtay waxa weeye de midab markaa caddaan oo kale ah yeeshay isaguna iyaduna nijaas weeyo de asalkeedii dhiig bay ahayd waalqayu mataga mataguna isna waa nijaas oo waa in la yska ilaaliyo ama ha yaraado ama ha badnaado hadduu qofku intuu daaco wax yari ay ka soo baxaan muxuu noqonayaa qaygan uu soo gelayaa waa nijaas inuu dib u liqo looma ogola waa inuu iska tufo kana luqluqdo oo uu markaa iska daahiriyo salaaddii isagoo ku jira hadduu daaco deetana wax ka soo baxaan salaaddii maxay noqotay way burtay salaadaasi way burtay waa inuu tago oo iska soo tufo iska soo maydho oo uu salaaddii dib u soo galo haddii markaa qofka ay ku badato ku badato oo aanu ka maaragtay waxa weeyaan fakanaynin markaa de wuxuu gelaya xaggii dadkii markaa nijaasadu ay ka socotay salaadoodii oo kale ayay markaa salaadiisu noqonaysa waalkalbu aygii baa nijaasa aygii isaguna nijaas weeye waa in la yska ilaaliyo waxa weeye salaaddii inta lagu jiro sidoo kale waa in laga ilaashado cabitaanadii iyo wixii lamidka ahaa wاlkhinziir doofaarkii isaguna nijaas weeye wa farcu axadihimaa labada mid ahaantood wixii mid ahaankood wixii u dhalay labada mid ahaani wixii ka farcamay ee isaga iyo xayawaan kale iska dhaleen maalan aygii iyo dacawadii wixii ay iska dhalaan wuxuu noqonayaa nijaas oo waxaynu leedahay alwaladu yatbacu akhasa abawayhi fi الnajaasa والطهارة الولد يتبع أخص والديه في الطهارة والنجاسة ولدك وحو راعيا لبضي الضلي كود اللي تحق الطهارة دي حق النجاسة أما أغلظك مركا أي يدعوى إسكاد علي دعوذي وطاهر أي جنوى النجاس مركا ولد كيالك كده شيء محونا قنايا نجاس بنا قنايا مركا فرع أحدي ما خاصة لك وضع لبضا مد أهاني وحي ونرى حيوان كلا وكرر walmaytatu baktigii ayaa nijaas iyadoon la kala saaray ayan kaanat ilmaytat almaytatu noocay doonto ha noqoto waaa saddexda lasoo reebi doono mooyaane xayawaan caadi oo la cuni lahaa laakiin baktiyey ha noqdo waxa weeye ku aan la cuninba oo ama iska dhintay ama la gowracay ha noqdo haddii dameer la gowraco muxuu noqonayaa bakti buu noqonaya deetna nijaas buu noqonaya ha yaraado ama ha weynaado quraanjadii baktiday maxay noqonaysaa meytadanay soo gelaysaa nijaas bay noqonaysaa qofkii tukanayey de waa inuu iska ilaaliyo meelaha uu ku sujuudaya inay quraanjo markaa baktiya ama barabara baktiday ama waxa weeyaan waxyaalahan duulduula ee baktiyey inay markaa meeshii ay yaallaan waa inuu iska ilaaliyo ka nadiifiyo masaajidadiina waa in laga ilaaliyo haddii ay badato oo laga fakan kari waayo cumuumulbalwaha la gelin doonaayo waa la saamixi laakiin inta aanay badanin layska ilaalin karayo waa in layska ilaaliyo masaajidadiina laga nadiifiyo haddii markaad sujuuddo maradaada ama jirkaagu uu taabanayo quraanjo baktia ama wax kale oo baktio meesha yaalla haba yaraada eh oo cayayaankan duulayaba ha noqde eh de waxa weye waxaad noqonaysaa qof nijaaso taabanaya salaada dhexdeedii markaa salaaddii ku asixi mayso walmaytatu marka baktigii waa saas wa shacaruhaa timaheedii ama baalasheedii wixii yalaa duulduulay markii ay waxa weye baalkii ka soo go-ay ama markii baktiya marka waxa weeyaan baalashiisi iyo wixii lamidka ahaa halkaasay iyaguna soo wada gelayaan timihii iyaguna waa nijaas laakiin intooda yaryar bay idhaahdaan waa la saamaxayaa ee aan laga fakan karin wa dilfuhaa sidoo kale najaasada raafkeedii haddii maalan ai neefkii ariga ahaa ama laxdii baktiga ahayd qoobkeedii ama raafke raafkeedii maarata ciddidii lugta ay kaga taallay baa raaf baa la yidhahda soomaaliga afcarigana dilfi baa la yidhaahdaa dilfigaasi isaga laftiisuna nijaas weeye marka waa maxay baktigii timihiisii lafihiisii waxa weeyaan geesihii wax la yaalo wixii ka tirsan baktigaa ka tirsani dhammaantiiba waa nijaas weye wajilduhaa haraggii waa nijaas baktiga haraggiisii wa cadmuhaa lafaheedii waxaasoo dham waa nijaas mar hadday baktigii wixii uu baktiyo wax alla wixiisii oo dhami wada nijaastaasay gelayaan oo nijaas buu noqonaya ilaa maytata alaadamiyi waxaa laga soo reebayaayoo keliya bani aadamkii dhintay bani aadam meyda isagu nijaas maaha bani aadamku waa daahir markuu nool yahay iyo markuu dhintaba wasamaki sidoo kale kalluunkii oo loogala jeedo xayawaankii badda alxayawaan albaxri jamiic alxayawaanaati albaxriya xayawaankii badda ku noolaa ee aan beriga ku noolaan karaynin dhammaantii isaguna hadduu iska baktiyo wuxuu noqonayaa daahir weeyaanoo nijaas maaha waljaraad ayax isagana meydkiisii ayaxii baktiyey waa daahire ma aha nijaas ma aha saddexdaa mooyaane wax alla wixii kaloo dhami maxay noqonayaan nijaas bay baktigii kaloo dhami u noqonaya saddexdaas umaad ka soo reebaysaa bani aadamkii iyo kalluunkii iyo ayixii wixii kale ee baktiyey oo dhami waa nijaas weeyi qofku inuu markaa iska ilaaliyo ay tahay markuu tukanayo halkaasuu markaa nijaasaadkii tirintoodii uu inoogu soo dhameeyey markaa intaas ay markaa nijaasaadka ay noqonayaan wixii ka soo haray waa waxyaalo daahiray markaa ku ahaanayaan saasaad ku soconaysa wax alla wixii aan intaas soo gelin daahir bay kuu noqonayaan xayawaankii kale oo dhan marka laga reebo ayig iyo doofaarka iyo wixii ay labadaasi dhaleen marka laga reebo xayawaankii noolaay oo dhami muxuu noqonayaa daahir buu noqonaya dameerkii waa daahir libaaxii waa daahir wax alla wixii noolaa baranbaradii iyaduna maxay noqonaysaa markay nooshahay baktiga isaga wanu sheegay laakiin wixii noolaay oo dhami baranbaro dirxi waxa weeyaan wax alla wixii hataa laga khashaafi jiray oo dhan maxay wada noqonayaan waa daahir wey najisul cayn maaha cayntoodu nijaas maaha ilaa ay baktiyaan markay baktiyaan bay dhammaantood isu wada bedelayaan nijaas saddex mooyaane marka waxaad leedahay xayawaanku waa wada daahir saddex mooyaane saddexdaas waa maxay ayga iyo doofaarka iyo farcu axadihiba wixii labadaa mid i dhalo saddexdaa mooyaane wax allo wixii noola ihi waa maxay waa daahir wax allo wixii baktihina waa maxay waa nijaas saddex mooyaane saddexduna waa maxay insaankii iyo xayawaankii badda iyo ayixi wuxuu musanifku ku sii daray wlmudakaati اlmubaaxi akluhaa ama wlmudakaata haddaad ilaada raaciso iyadu meyta maaha waila almudakaata almubaaxa akluhaa iyo wixii la gowracay ee in la cunaa ay bannaanayd kaasi nijaas maaha laxdii marka la gowraco mudakaad waa tii saani loo gowracay weeye sidii sharciga waafaqsanayd loo gowracay wixii la gowracay ee cunitaankiisu uu xalaal ahaa dee kaa baktiba lama yidhaa bakti lama yidhaa neefkii la gowracay ee xalaasha ahaa bakti lama yidhaa bakti maxaa la yidhaahdaa wax iska dhintay oo aan gowrac la-aan ku dhintay ama la gowracay laakiin gowracu aanu waxba u taraynoo dee xaaraana dameerkii aada gowracday ma mudakaad buu noqonaya mise meyta meytuu noqonaya xayawaankii aad gowracdaa meytuu noqonayaa ee mudakaadka geli maayo fa mataa laaqat mar alla markii ay la kulanto haadihi najaasaatu waxyaalaha nijaasta aynu tirinnay hawba alinsaani maradii qofka aw badanahu ama jirhkiisa markay la kulanto aw musallaahu ama makaankii uu ku tukanayay ay la kulanto aw gayrahaa min aljamaadaati ama wixii aan saddexdaaba ahayn ee waxyaalihii kale ashyaadii aan noolaha ahayn ahaydba maca rutuubatin fiihaa iyada oo qoyaan uu markaa marsan yahay shaygaa nijaasta ah aw fii mulaaqiihaa ama waxa la kulmaya qoyaan uu ku sugan yahay dee waa nijaasoobay waxaasi deetana qaabkii loo daahirin lahaa buu inoo gelaya waxyaalahan aynu soo tirinnay wixii ay la kulmaan ama maradaad ku tukanaysa ha noqdo ama jirhkaaga ha noqdo ama meesha aad ku tukanaysa ha noqdo ama shay kaloba ha noqda eh wax alla wixii ay la kulmaan way nijaasaynayaan laakiin waa in labada midkood qoyan yahay nijaasadii waxay wax nijaasaynaysaa marka ama iyadu ay qoyan tahay ama waxa ay la kulantay uu qoyan yahoo rutuubo uu leeyahay laakiin haddii saale engegtay oo engegan maradaadii taabato maradii may nijaasoobin salaadii hadday iyadoo adoo salaaddii ku jira hadday taabanayso dee salaaddii way kaa buraysaa taabashadii ku buraysaa laakiin maradii miyay daahirin kaaga baahan tahay iyo maydhid kaagama baahna mar haddii maraduna ay engegnayd nijaasaduna ay engegnayd aygiyo waxa weeyaan engegan oo aan qoyanayn haddii uu ku taabto ama maradaadii taabto haddaad salaad ku jirtay oo markaa isla markiiba aanad ka cararin aanad ka durkin salaaddii way kaa buraysaa laakiin de waxba maydh lagu odhan maayo waxba maydh lagu waayo nijaaso ku marsani ma jirto haddii laakiin aygu uu qoyan yahay ama adiga maradaadan uu taabtay ay qoyan tahay de way nijaaso markaa meesha waxbuu nijaasaynaya aygi wahaakada idan famataa laaqat hadihi najaasaatu najaasaadkani markii ay la kulmaan hawba alinsaani qofka maradiisii aw badanahu ama jirhkiisii aw musallaahu ama meeshii uu ku tukanayey aw gayraha min aljamaadaat ama ashyaadii kale jamaadaadka wixii aan noolaha ahayn wixii aan noolaha ahayn ee kale noolihii badankuuda iska soo gelayaa maca rutuubatin fiiha iyadoo markaa qoyaan uu ku sugan yahay nijaasada oo nijaasadu mid qoyan ay tahay aw fii mulaaqiiha ama waxaan la kulmayaa uu qoyan yahay dee najasatu weeye waxaasi way nijaasaynaysaa dabeetana waxaa waajibaya in la daahiriyo sidee loo daahirinayaa haddaba fa in kaana lahaa haddii najaasadani ay leedahay dacmun dhadhan aw lownun ama midab aw riixun ama ur wajaba waxaa waajibi gasluhaa in la maydho nijaasadii xataa yazuula ilaa waxaasi baaba'ayo meeshii najaasadu ay martay haddii meeshii ay ka dhadhamayso ama ay ka urayso ama ay midab leedahay waxa waajibi in la dhaqo oo la maydho meeshii ilaa inta urtii iyo dhadhankii iyo midabkiiba la waayayo haddaba meeshii najaasadu ay martay de inaad dhadhamiso laguma ogola ila waa nijaasa nijaase afka gelin maysidi urtii waad hubsan kartaa inay wax ka urayaan iyo in kale midabkiina de waabaad arkaysa haddaanad indhala-ayn marka dhadhankii haddaba isaga maxaa laga yeelayaa mar haddaad ogeyd meesha inay nijaasa martay intaanad waxba dhadhamin horta maydh kadib markaad doonaysa inaad hubsato meeshii miyay daahirtay mise may daahirin urtii waad ka weyday midabkiina waad ka weyday dhadhanka waad ku tijaabin kartaa baal lakin waa markaad maydhi kadib haddaad doonaysa inaad hubsato in meeshu wax ka dhadhamayaan iyo in kale waa laguu ogolyaho waxaa lagugu ogolaanayaa dee waxa weeye markaad maydhay hadda ma hubtid meeshii inay nijaas tahay marka waad eegi kartaa ee waad hubsan kartaa fa in kaana lahaa tacmun haddii dhadhankii meesha ay waxa weye ay ka dhadhamayso nijaasadii aw lownun ama ay midab leedahay aw riixun ama ay ur leedahay wajaba gasluhaa waxa waajibi in la maydho xataa yazuula ilaa waxaasi baaba'ayo oo meeshii urtii ay ka tirmayso midabkii uu ka tirmayo dhadhankiina uu ka ba'ayo uma yaziidu kadib uu sii kordhin fii najaasati اlkalbi wاlkhinziiri haddii nijaasadu ay ahayd ay nijaasadii ama doofaar nijaasadii haddii ay ahayd wuxuu kordhin markuu intaa sameeyo sita ghasalaatin toddoba jeer oo maydhya toddoba jeer ayuu maydhi haddana waaxidatu minhaa oo mar ka mid ihi ay tahay mamsuujatun mid lagu daray oo lagu khalday bituraabin ciid tahuurin daahir ah wixii marka aad ka zuuliso urtii iyo midabkii iyo dhadhankii haddii waxa waxa nijaaseey ay ahaa ama ay baa ku kaadshay ama kuba saxarooday ama afka geliyey oo markaa dhareerkiisii iyo wax mareen ama isagoo qoyan taabtay waxaa la doonayaa toddoba jeer inaad dhaqdo toddobadaa jeer marka ugu horeysaa waa waxaa laga soo bilaabayaa marka wixii ay baaba'aan urtii iyo midabkii iyo dhadhankii laakiin haddaad hal mar maydho deetana weli urtii joogto weli markii koobaad lama helin baa lagu leeyay waa inaad haddana maydho mar labaadkii baad maydhay haddana waad ursatay weli urtii iyo midab iyo waxbaa jira mar saddexaad baad maydhi waxaasoo dhan maxaa la tirinayaa uun waa hal mar marka wixii uu baaba'o kadib waxaan odhanayna maxaa la helay hal maydhi baa la helay markaas haddana waxaa lagaa doonayaa maydhigii labaad maydhigii saddexaad kii afraad kii shanaad kii lixaad kii toddobaad marka lixdan dambe goormay noqonayaan bacda zawaali athari najaasa markii raadkii najaasada oo loola jeedo urta midabka iyo dhadhanka saddexdaa loogala jeedaa markii ay baaba'day kadib ayaa lixdii dambe waxa weeyaan loo gudbayaa lixdaa dambe waxaa la doonayaa mar kamidihii inay xagga hore noqotaana fiicane in ay ciid ay la socoto inay ciidi la socoto mar kamid ah toddobada goor toddobada goor mar kamidihii inay ciid wadataa la doonaya oo biyihiiood ciid ku walaaqday oo midabkoodii deetana ciiddaa aad ku bedeshay oo cawlaan isu bedelay oo dee ciiddii ay raad ku yeelatay inaad markaa ku maydho waxaa kalood samayn kartaa inaad intaad ciiddii aad mariso shaygii inaad deetana biyihii ku shubto oo aad markaa ciiddii haddana biyihii ku wada gaadhsiiso ood sidaa markaa ugu maydho markaa waxaynu nidhi waa in urtii la zuuliyo dhadhankiina la zuuliyo midabkiina la zuuliyo laakiin hadday adkaato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa najaasadii qofka gacantiisa gacanta ula galay markii uu gacantii maydho in haddana weli waxuunay ka urayaan ama midabkii uu hore u tegi waayo oo adkaado haddii labada midi adkaado dhahurta iyo midabka haddii labadaa midi adkaado lagugu kalifi maayo inaad zuuliso xataa inaad saabuun isticmaasho lagugu kalifi maayo laakiin haddii dhadhanku adkaado waxaa lagu leey isaga ilow la waa inaad suuliso waayo dhadhanka jiritaankiisu shaygii inuu weli jooga ayaad sheegaysaa baa waa ka adag yahay urta iyo iyo midabka wuu ka adag yahay laakiin haddii midabkii aad suulin kari weydo waa saamax urtii baad suulin kari weyday waa saamax labadu hadday israacaan urtiina way joogtaa midabkiina wuu joogaa iyaduna saamax noqon mayso waa inaad weli sii maydhaa ilaa labada mid ahaani tegayo wuxuu yidhi wain kaanat min alkalbi wاlkhinziiri hasalahaa sabca hasalaatin toddoba markaa jeer ayuu markaa maydhi haddii ay markaa ay najaasadani ka timid cafwan uma yaziidu fi najaasati اlkalbi wاlkhinziiri sita hasalaatin waaxidaة minha mamsuujaة bituraabin طahuur mid ka mida waxaa lagu darayaa khasalaadka lixda ah ciid tahuura ciid walba maa ciiddu waa inay ciid wax daahirinaysa tahay ciid nijaasa waa inaanay ahayn ee ciid wax daahirinaysa waa inay tahay wain kaanat min hayrihimaa wain lam yakun lahaa طacmun haddii aanay najaasadu lahayn dhadhan wa lownun ur aanay lahayn wa riixun urna aanay lahayn ur iyo midab midna ma laha طعمi male oo dhadhankiiya lown male oo midabkiiya riixna male urtiiya in kaanat min alkalbi wاlkhinziir haddii ay iyo doofaar mid kamida ay ka timid hasalahaa sabca hasalaatin toddoba jeer buu maydhi waaxidaة minha mamsuujaة bituraabin طahuur oo mid kamidihii ay waxa weeyaan la socotay ku khaldan tahay oo lagu laaqay ma lagu khalday ciid wax daahirisa aygii meeshan waa leefay laakiin urna kama tegin dhadhanna kama tegin midabna kama tegin lakiin inuu meeshan dee nijaaseeyey waad ogtahay meeshiina waaba iska qallashayoo hadda wax ka muuqdaa ma jiraan ur iyo midab iyo wax too kalo toona kamu ka muuqdaa meeshii ma yaallaan waad maydhi oo toddobadii goor baa lagaa doonay gacanta hadduu kaa leefay dee waxaa la doonayaa toddobadii goor inaad maydho ood weliba mar ciid aad ku maydho mar ka mida ciid baad weliba ku maydhi wain kaanat min hayrihimaa najaasadu hadday ka timid wax aan ay iyo doofaar ahayn hasalahaa maratan waaxida hal mar unbaad biyaha ku shubi meeshan kaadi baa kaa martay kaadidii markaa hadda waxba kama muuqdaan meesha urna male midabna male wax kalena male odhan maysid nijaasadii waa iska baaba'day waan iska tukanaya waxaa waajib ku ah inaad meeshii maydho siaad u maydhaysa hal mar inaad biyo ku shubto yaa kugu filan mar haddaanay ur iyo midab la suulinaya lahayn hal mar in biyo lagu shubo ayuunbaa waajib ku yahay wain kaanat min hayrihimaa ay iyo doofaar haddaanay ahayn hasalahaa maratan waaxida hal mar buu maydhi waajibku waa intaa inuu saddex goor ka dhigaana waa sunne ويجب وحا واجبي هضبا markii najaasada la mayrayo sabul maa'i biyihi in lagu shubo kor lagaga keeno على المتنجس وحي نجاسيسناي إلا دقيي إلا طاهريني إذا كان الماء دون القلتين هدي بيوه كير يهين قلتين كوحا الله يلام الله بضا جلحدود مركا كوا جلحدها مركا رير هجر أي استعمال جرين بيهي أدو حكو دقيسي انت بدن وبيه كوبد أما الله بضا لتر أما شان لتر وحكا بدن من قنايا بيها آتها طبا وحكو طاهرين أيصوه markaad maradii nijaasta lahayd aad maydhayso ama gacantii nijaasta lahayd aad maydhayso baaldiga gacanta ha gelini haddaad baaldiga gacanta geliso biyihii unbaad nijaasaysay waxba maad kororsan gacantaadii oo dhamina way nijaasowi oo biyo nijaasaa maray laakiin intood biyihii soo qabato kor kaga keen oo biyuhu dusha ha ka yimaadaan oo nijaasada iyagu ha qaadaan markaas ayaad wax saa ku daahirinaysa markaa tashtigii wax lagu maydhayadoo kale markay dumarkii tashtigii wax ku magarayaan maradii ama maartay wax weyn nijaasada lahayd ama kaadida caruurtii wax laga mayrayay een ama qasaaradii lagu magarayo oo kale inta biyaha laga buuxiyo dharkii lagu shubay lagu ridi maayo laakiin maxaa la sameynayaa marka hore dharkii oo dharkaa lagu horreysiin meesha kadib baa biyaha kor lagaga keeni biyaha ayaa kor laga keeni saasay markaa wax ku daahiroobayaani waxba kuma daahiroobaan biyihii hoosta yaalla in najaasadii kor laga keeno haddii biyuhu aanay qullatayn iyo wax ka badan ahayn qullataynku waxay culammadu ku qiyaaseen dhudhun iyo rubuc dharar iyo ballac iyo joog ah dhudhunkuna ama diraacu waa shibraan bay yidhaahdaan ama laba taako ama afar iyo labaatan farood oo sidaa markaa waxa weeye isu berber yaalla waxay noqonay markaa anu markaan qiyaasay afartan sentimitir bay noqdeen dhudhunkii afartan sentimitir buu noqday waana labada taaka imika sida taakadu waa labaatan sentimitir rubuciina markaa toban buu noqonayaa konton bay markaa saas ku noqonaysa konton markaa dherar iyo ballac iyo jooga kolkaad konton konton ku dhufato laba boqol laba kun iyo shan boqol baa soo baxaya kontonkii kale markaad kusii dhufatana boqol iyo shan iyo labaatan kun oo sentimitir bay noqonaysaa isku wareega saddex wareeg maaragtay waxa mukacab ah taasina markaa dee kunkuun baad ka tuuraysaa waxay noqonaysaa boqol iyo shan iyo labaatan litir laakiin qolyahan waxaa laysku haystaa diraacii dhudhunkii baa laysku haystaa xadkiisa qolyaha qaarkood markaa in badan bay gaadhsiiyaan ilaa laba boqol iyo siyaado qaar baa gaadhsiiya qaar boqol iyo dhowr iyo lixdan bay ka dhigaan litir laakiin inta ugu yaree la odhan karaa waxa weeyi boqol iyo shan iyo labaatan litir ayay qulataynkii isla noqonayaan biyihii markay intaa ka yar yihiin ma aha in markaa nijaasadii dusha lagaga keeno oo maradii inta biyaha la horreysiiyo deetana maradii lagu dhex tuuro biyihii biyihii unbaa nijaasoobay waxba lama daahirin laakiin waa inay biyuhu kor ka yimaadaan ويجب وحا واجب صب الماء بيه إن كر لغا سوشبا على المتنجس وحي نجاسة لها إذا كان الماء ودي بيه أيهين دون القلتين لبا قلدود وحكير فإن أدخل المتنجس هدي أج... فإن أدخل المتنجس هدي لقليو وحي نجاسة لها فيه بيه هدي لنحقليو لم يطهر طاهر نقن معيو أو تنجس الماء biyihii unbaa nijaasoobay iyo wa mulaaqihi wax kastoo biyaha la kulmaana dee nijaas buu noqonaya biyo nijaasi waxay taabteen buu noqonaya wayajibu calayhi qofkii waxaa waajib ku ah alistibraa'u min albawli markuu kaadsho inuu kaadida iska dhammaystiro xubintiisii inuu kaadida ka soo dhammeeyo oo kaadidii aanay waxba xubintii ku hadhin markuu kaco ama uu dhaqaaqo waxa weeyaan soo baxayo maryihii ka nijaasaynaya dee arrin waajiba weeyaan istibraagaa inuu sameeyaa oo uu iska hubiyo in kaadidii ka soo dhammaatay yaa waajiba buu yidhi xataa yakliba ilaa ay xataa yakliba calaa dannihi ilaa iyo malihiisa ay u badanayso annahu laa yacuudu wax dambe oo soo noqonaya oo walaa yakhruju soo baxaya inaanu jirin inaan wax dambe ka soo baxayn ilaa uu u malaynayo inuu iska soo dhammeeyo yaa waajiba buu yidhi sheekhu culimmadu ee waxay leeyahay waxa xaaladdan tan lagu xambaaraya qofkii shakisanaa islaam malaha kaamay soo dhammaan waajib bay ku noqonaysaa inuu markaa waxa weeyaan iska dhammaystiro ama qofkii islahaa waxbaa kugu hadhay qofka isla waxbaa kugu hadhay dee inuu waxa weeyaan iska hubiyo iyaa waajib ku noqonaysa laakiin qofkii kaadidii ka istaagtay ka dhammaatay aan shakisanayne dee inay ka dhammaatay u qaba waxba markaa inuusa sii hubiyo waswaas isgeliyo waajib ku noqon mayso waxuu istibraa buu samaynayaa waa fiican tahay bay yidhahdeen culammadu inuu iyo maarata yidhaahdo maarata tanaxnuxu la yimaado ama uu isyar dhaqaajiyo si haddii markaa wax ku hadheen ay u soo baxdo way fiican tahay waajib noqon mayso laakiin kii waxa weeye u malaynaya inay wax ku hadheen waxaa laga doonaya inuu isdhaqdhaqaajiyo ama uu yar istaago si markaa haddii wax jiraan ay uga soo baxaan ويجب عليه الاستبراء من البول كاذد إنه اسكه بي إنه كسر رماتي أي واجب حتى يغلب على ظنه إلى مليهيسا أي غالب كان نقنيسو أنه لا يعود إن آني كاذد أسسون نقنين أو ولا يخرج وحدا بآنو مركا كسر بحين أو مرضي كالنجاسية ثم يستنجي مركا ومركا كاذد اسكر رمايو أي قفك استنجون يايو ومركا اسكر مغريا ويرخي دبره salkiisa ama duburkiisa ayuu hoos u dhaadhicinayaa xataa yagliba calaa danni wuxuu yidhi wayurki dubarahu xataa yagsila maa fii tabaqaatihi ilaa iyo laalaabkiisa waxaa ku jira najaasada gaadhay haddii markaa laalaab iyo waxay jiraan waxa weye inu qofkii hoos markaa isu foorariyo hoos markaa waxa salkiisa hoos ugu dhigo ilaa markaa waxa weeyaan laabatooyinkii uu si fiican u nadiifin karo iyo iyaduna waajib noqonaysa haddii ay jirto markaa najaaso dee meelahaas markaa waxa weeyaan gaari karaysa min anajaasati xataa yaksila ilaa uu maydhayo maa fii tabaqaatihi waxa markaa laabatooyinka ku jira ee min anajaasati najaasa ah haddii laakiin wax laabatooyin iyo waxyaale aanay jirin iyo meel najaasa ay gelaysa aanay jirin intaa muuqata un ay tahay de waxba markaa inuu halkaa iyadii maydho unbaa waajibaysa markaa inuu markaa hoos isu sii markaa dhaadhiciyo oo uu markaa kala bixiyo jirhkii waxba ku waajibi mayso wayadlukuhu wayadlukuhu waxaa markaa fiican inuu markaa gacanta uu markaa ku nadiifiyo oo markaa yadluku waa inuu gacanta marmariyo meeshii uu maydhayay inuu gacanta marmariyo iyaa iyaduna sunno ah haddii la-aanteed meeshu ay daahiroobayso haddii marmarintaa la-aanteed aanay waxa weeyaan nijaasadu aanay zuulayna dee in meeshii gacanta loola tago oo gacanta lagu maydho oo gacantii la marmariyaa waajib bay noqoni xataa yagliba calaa dannihi ilaa iyo qofka melihiisa ay haalib ka noqonayso zawaalu طacmi الnajaasati wa lownihaa wa riixihaa ilaa qofku uu malaynayo markii uu istinjooday in markaa urtii najaasada iyo midabkeedii iyo dhadhankeediiba ay ka idlaadeen oo ay ka dhammaadeen wa mataa laaqat innajaasaatu almadkuuratu markii haddaba ay la kulanto najaasaadka aynu soo sheegnay almaaa biyihii hadday la kulanto fa in kaana qulatayni almaaa baa halkaan maarata nusadan nuskhadan haysta ka dhacda wa mataa laaqat innajaasaatu almadkuuratu nijaasooyinka aynu soo sheegnay hadday la kulanto almaaa biyihii hadday la kulanto oo biyihii ay markaa nijaasadii ku dhacdo fa in kaana qulatayni biyuhu hadday qulatayn gaadhayeen waa kii aynu nidhi ugu yaraan waxay noqonayaan boqol iyo shan iyo labaatan litir fa in kaana qulatayni qulatayn haddii ay biyahaasi yihiin lam yanjus biyahaasi nijaasoobi maayo ilaa in ghayarat haddii aanay bedelin nijaasadu طacmahu dhadhankiisii aw lownahu ama midabkiisii aw riixahu ama urtiisii biyahaas haddii urtoodii iyo dhadhankoodii iyo midabkii midna aanu isbedelin biyihiina qulatayn iyo wax ka badan ay yihiin najaasadii ku dhacday dhib ku keeni mayso xataa hadday doonto najaasadu haba noqoto waxa weeyaan wax jirmi leh oo jadh leh oo jismi leh oo dhex yaalla haddii saxara ay dhex taallo biyo badanoo maalan barked bay ku jiraan barkadii saxaraa hoosta talo waabaad arkaysaa biyaha xukunkooda muxuu noqonayaa biyihii ismay bedelin waad ursanaysa urtoodii waa caadi midabkii waa caadi saxaradii laakiin waad ujeedaa meesha way fadhida dee kuma hagaagaysid laakiin sharci ahaan waa daahir marka sharcigu kama eegayo adigu ma ku hagaagaysaa waxan mise kuma hagaagaysid naftaadu ma ku siinaysaa isticmaal mise kuma siinayso la eegi maayo sharci ahaan biyahaasi waa daahir waad ku tahaaro qaadan kartaa waanad cabbi kartaa haddii aan markaa dhibaato xaggii caafimaadka ihi aanay ka imanaynin inaad cabtana laguu diidi maayo nijaas ahaan lagugu diidi maayo inaad wax ku daahirisana laguu diidi maayo lakiin haddii caafimaad ahaan ay wax uga imanayaan dee markaa lidarar bay markaa xaaraan u noqonaysaa laa lilnajaasa ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء فإن كان قلتين بيو هذي قلتين لم ينجس نجاسوي ما يبيهاس إلا إن غيرت هذي دوري سمويان طعمه لدن كيسي أو لونه أما مذب كيسي أو ريحه أما أرتيسي ويطهر بيها هضبا اسبدلي هذو بيه لكن اسبدله بيه يو قلتين أيا نجاسة دي كل عضا تيتنا أربع بيه ياشان ويأران ama midabkoodii baa isbedelay ama dhadhankoodii baa isbedelay biyahaasi maxay noqdeen nijaas bay noqdeen mar hadday isbedeleen nijaas bay noqdeen haddaba biyaha nijaasta noqday dib daahir ma u noqon karaan haa way noqon karaan wayadhuru daahir buu noqon biyihii isbedelay bizawaali tagayuri haddii isbedelkii uu meesha ka baxo barkadii waa barkadii inoo biyaa nijaasaa ku dhacday waa isbedeleen maalin iyo laba ayaad ka maqnayd haddana waa timid biyihiiyo waxaad aragtay aan wax urihi ka muuqan urtoodaa markii hore isbedeshay iminkana caadi bay noqdeen biyihii maxay dib isugu bedeleen daahir bay noqdeen waad ku tahaaro qaadan karta tahuur bay noqdeenba wa in kaana aqalla minhaa haddii biyuhu ay qullatayn ka yar yihiin wain kaana aqalla minhumaa haddii qullatayn ay ka yar yihiin biyuhu minhumaa bay halkaasina sax ku noqonaysa وإن كان الماء بيوهدو يهي أقل منهما أي من قلتين قلتين وحكير هديو يهي ينجس بيها سيو النجاسوبي بالملاقات إنو لكلمو نجاسدي ونجاسدي أي كل عضو أي بيها سيكو النجاسوبي وإن لم يتغير يريس بدل به بالدي بيوهل كان كو يالي تي waxa ugu badan ay ku jiraya waxa weeyaan midalan shan litir toddoba litir toban litir labaatan litir nijaasaa ku dhacday waxba kamay bedelin biyihii nijaasadii gobockaadii ama dhibickaadiyaa ku dhacday ood arkaysay oo ishu qabanayso biyahaasi waa nijaasoobeen la eegi maayo miyey isbedeleen mise ismay bedelin la eegi maayo biyahaasi biyo nijaasoobey weeye dahaarana kuu geli maayaan iyagoo sidoodaasa cabitaanna kuu geli maayaan wax kalena markaa u isticmaali mayse wain kaana aqala minhuma haddii biyuhu ay ka yar yihiin qulataynkii yanjusu biyahaasi nijaas bay noqon bilmulaaqaati la kulanka nijaasadii ay la kulmeen ayay nijaas ku noqonayaan wain lam yatagayar yaanay biyahaasi isbedelin be wayahuru biyahaasi qulataynka ka yar ee nijaasadu ku dhacday markay nijaasoobaan dib baa loo daahirin karaa sidee loo maxaa lagu daahirinayaa bibuluuqihi qulatayni laba qaabba waa lagu hal qaabbaa kan lagu daahirin karaya kii hore biyihii hore ee qullataynka ahaa ee isbedelay waxay ku daahiroobayeen in isbedelkii meesha ka baxo iyadoo isbedelkaasi ama iskii uu meesha uga baxayo ama intaad adigu biyo ku kordhisay deetana biyahaasi ay ka tirayaan isbedelkii ayuu ku daahiroobay biyahan qullataynka ka yari markay nijaasoobaan hal shay bay ku daahiroobi karaanoo waa in intaad biyo ku kordhisay deetana ay gaadheen qullatayn qullatayn markii ay gaadhaan iyagoo aan isbeddel lahayn markaasay daahir noqonayaan wayadhuru markaa biyaha nijaasoobey qullataynka ka yari daahir buu noqon bibuluuqihi qullatayni haddii uu gaadho laba qulladood oo masalan baaldi kaa nijaasoobey iyo baaldi kale oo kaa nijaasoobay isagana kaadii ku dhacday laakiin aan isbedel lahayn baad isku dartay labadoodii kolkaad isku dartay qulataynkiiba way dhaafeen maxay isu bedeleen tahuur bay isu bedeleen haddama maxaad isku dartay biyo nijaasa iyo iyo biyo kaloo nijaasaad isku dartay laba biyoodoo nijaasa markaad isku dartay qulataynkii mar hadday dhaafeen waxaynu eegaynaa un maxay isbedelkuun baynu eegeynaa wax tagayurihii miyuu ku jiraa xaggii urta iyo xaggii midabka iyo xaggii dhadhanka haddii isbedel uu jiro oo najaasadii ay bedeshay de waa waa nijaas haddii isbedel aanu jirinna biyahaas maxay noqonayaan tahuur bay noqonayaan wuxuu ihi wamataa laaqat haddii ay la kulanto annajaasatu almadkuuratu najaasadaa la soo sheegay halkee lagu soo sheegay dee waa taa la soo tiriyey alkhamru walbowlu walghaa'idu najaasadaa lagu soo tiriyey hadday la kulanto maa'ican wax dareere ah hayraaalmaa'i oo aan biyo ahayn caano hadday najaasadii ku dhacdo ama subag dhalaashan ama saliid dhalaashan haddii ay ku dhacdo najaasadii maa'ican wax dareere ah oo khayraaalmaa'i aan biyo ahayn tanajasa waxaa dareeraha ihi wuu nijaasoobayaa bimulaaqaatiha la kulanka uu nijaasada la kulmay ayuu ku nijaasoobi qaliilan aw kaiiran ama ha yaraada ama ha badnaadee haddaad berkad dhanoo caanaa haysatay oo in yaroo kaadihii ku dhacdo berkadaasi waa ka kac la eegi maayo miyay isbedeshay mise ismay bedelin qullatayn miyay ahaayeen mise may ahayn la kala qaadi maayo kolba haddii shaygu saa'il uu yahay ama maa'ic uu yahay wax dareeraah uu yahay najaasana ay ku dhacdo saasuu markaa tuuris ku noqday tagayara aw lam yatagayar ama ha isbedelo ama yaanu isbedelina waa nijaas walaa yadhuru qatu weligiibana lama daahiriyo si alla si loo daahiriyaana ma jirtee waa maxay waa tuuris weeyaan wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed wallahu aclam